الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب آداب القاضي وما يذكر معه waxaa u baab yahay qaadiga iyo garsooraha adaabtii looga baahnaa iyo wax la sheegi doono arrinta alla jirkeeda nuskhada matiguna kitaabulqadaa'i garsoorkii ayuu kitaab yahayay odhanaysaa nuskhadan kalena baabu adaabi alqaadi wamaa yudkaru macahu adaabtii laga rabay qofka garsooraha iyo wax la sheegi doono la jirkiisa ayuu inooga habaabaystay aadaab waa jamcu adab adab oo mufrada ayaa aadaab lagu jamciyey aadaabtana mastuxsina sharcan waxa la sharci ahaan wixii la wanaajisto ee sharcigu uu ku tiriyo wax wanaagsan ama shay waajib u ahaato ama shay sunnaaba ha ahaatee mar kale waxaa dhahdaa alamru lmadluubu sharcan wixii sharcigu uu dalbay ee unaga doonay ee lala yimaado ayay aadaabtu noqonaysaa qadaa xagga shareecada marka laga hadlayo waxaa la idhahaa faslu lkhusuumati bayna atnayni fa aktara bixukmi illaah waa in khusuumadii iyo murankii iyo doodii u dhaxaysay laba qof iyo wax ka badan lagu kala saaro ilaahay xukunkiisa ayaa la yidhaahdaa qadaa qaala almualifu raxima allahu tacaala wuxuuhi yusanu waxaa la sunneeyaa an laa yaqcuda inaanu xukunka lilxukmi u fadhiisanin fi lmasjidi ama fii masjidin masjidka inaanu fadhiisanin ama masjidun inaanu u fadhiisanin walaa muctajiban inaanu u fadhiisanin isaga oo dadkii markaa iska xijaabay oo gaad iyo waardiye isku wareejiyey wayakuuna waa inuu noqdaa saakina alqalb qalbigiisu miduu degan yahay wayashhad aljanaa'iza waa inuu janaasooyinka ka qayb gal u xaadiraa wayacuud almardaa kuwa xanuunsanaya waa inuu booqdaa wayaatiya waa inuu yimaado ayuu booqdaa maqdama naxwi alxaaji xaajiga iyo wixii la midii wakhtiga uu soo galana waa inuu booqdaa wayaxdura alwalaa'ima casuumadaha waa inuu xaadiraa kullahaa dhammaanteed ow yatrukaa ama uu ka tagaa kullahaa dhammaanteed waxaa sheekhu leeyahy raxima ullahu tacaala yusanu waxaa la sunneeya anlaa yaqcuda inaanu garsoor u fadhiisanin lxukmi xugun fi lmasjidi masaajidka fii masjidin yani ay masjid ama fi lmasjidi dee waa waa masaajidii unbaa laga wadaa bal waa karaaha ayay leeyihin inuu markaa majsiya meeluu dadka ku kala xukmiyo uu masaajidka ka dhigto waayo dee xukunkii wuxuu keensanayaa dad murmaya oo buuqaya oo codkoodu kor u noqonayo taasina masaajidka midu habboon maaha masaajidkii waa lagu tukanayaa oo ilaahay baa lagu xusayaa oo qur-aan baa lagu akhrisanayaa huduu iyo degenaansho ayuu u baahan yahay haddayba se dhacdo dee isagoo masaajidkii ku soo tukaday oo salaad ama wax kale u yimi dee haddii ay wax dhacaan oo dad isku qabsadaan dee ayada wuu ku kala saari karaa taasoo dhib male laakiin meel loogu soo qasiyo dad ku kala saara inuu ka dhigto ayaa la diidan yahay laa walaa muxtajiban waa an laa yaqcuda waa inaan u fadhiisanin lilxukmi xukunkii waa inaan u fadhiisanin muxtajiban isagoo dadka iska xijaabaya oo waa inaanu xaajibu dadka markaa ka hor istaaga aan u samaysanin haddii aan saxmad iyo buuq aanay jirin waa inaanu wax xaajibo oo dadka ka celiyo ka hor istaaga aan u samaysanin bal waaba loo karaahiyeystaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam waxau yihi xadiid abu daawuud iyo xaakim iyo kayrkii ay warinayaan bayhaqiya wuxuu nabigu sala allahu calayhi wasalam yidhi man weliya min umuuri nnaasi shay-an qofka madaxu noqda tawaliya arrimaha dadka wax ama arrimaha ummaddayda wuxuun ka tawaliya faxtajaba dabeedna iska xijaabe ee gaadh iyo ciidan isku wareejiya xajabahu llahu yowma alqiyaama ilaahay isagana waa xijaabaya maalinta qiyaamaha ama isagana ilaahay ba iska xijaabaya laakiin haddii ay dee zaxmad iyo buuq ay jirto cid markaa u kala nadaamisa si markaa dee aan waktigii isaga wada dhicin oo kolba mid soo dayso oo kolba mid soo gelisa taasi iyadu dhib iyo hawl ma laha cidda markaa lagala hadlaya adabtaa loo dhigaya dee waa cidda sharciga iyo diinta ku soconaysee dareensan xilka iyo waajibka saarane halkaa inuu ummadda u fadhiyo xilkaa wahayo garanaye wakhtiga inay iyagu leeyihiin garanayo shaqadu xilligay leedahay xilliga la soo gelaya xilliga laga baxayo garanaya oo mushaharkiisa iyo wuxuu qaadanaya intaa inuu ku salaysan yahay qofka garanaya way kay kutubta ka hadlaysaa mas-uuliyiinta iyo maanta dadka xilka dadka muslimiinta u haya gaar ahaan innaga kuwa inoo haya nin waliba isagaa shaqaysanaya intuu halkaa soo galo ayuu hoosta ka xidhanaya afar askarin hoos hordhigaya dabeetana qof markaa weji ama magac ama dee maal lagu galayo qof kaloo la soo daynaya ma jire si ayadaa dadkii kale mid walba markaa leeriyanaya oo meel lagaga dhacaya waayo xil iyo mas-uuliyadu ciduu hayoo saaran uu ogyahay baan jirinba mushkiladdu waa taa weeye yacni markuu doonaa buu soo gelaya markuu doonaa buu maqnaanaya markuu doonaa buu baxaya wax la yaali wuxuu doonuu samaynaya wax xil iyo mas-uuliyada baan saarnaynba waayahay wa an yakuuna waa inuu noqdo wa yakuuna wa an yakuuna waa inuu saakina alqalbi qalbigiisu miduu xasiloon yahay wax kasta oo khuluqiisa iyo dabeicaddiisa doorinaya waa inuu markaa ka maran yahay leanna waxaa la doonayaa qofkii oo baalkiisii iyo maskaxdiisii deggan tahay waxa loo sheegaya dadkaasi ay ku dacwinayaan dhuganaya jawaabta iyo wuxuu markaa ka bixinayana dee fiirsi ku samaynaya inuu wax kala xukmiyo markaa isagoo cadhaysan waa inaanwa xukumin isagoo gaajaysan isagoo xanuunsanaya isagoo cabsi hayso isagoo markaa farax uu hayo waa inaan waxyaalaha markaa misaajka iyo dabeecadda qofka doorinayo o dhan isagoo ku sugan waa inaan wax xukmin waxaana wasala xadiidka bukhaari iyo muslim ay warinayaan nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi laa yaxkum axadun bayna isnayni wahuwa qadbaan yaanu qofna kala xukmin laba dhexdood isagoo cadhaysan mar hadduu cadhaysan yahay dee qofka inqilaaq baa fikirkiisii iyo taladiisii iyo arrimihiisa o dhan ku dhacaya marka waxaa laga yaaa meel kale inuu ka fadkudiyo ha iska daaye markaa wayashhada waa in yashhada inuu xaadira ayaa la suneeya aljanaa'iza janaasooyinka iyo dadkaa uu dee qaadiga u yahay janaasooyinkooda waa inuu ka qayb galaa walyacuud almardaa kuwa xanuunsanaya waa inuu booqdaa oo dee xuquuqday muslimiintu isku leeyihiin bay ka mid tahay dee isaguna markaa waa mas-uulka muslimiinta waya'tiya inuu yimi hadduu booqdo ayaa inala suneeyaa maqdama naxwi alxaaji maqdam waa master miimiya waxaa looga jeedaa waktiga macnaha maqdama naxwi alxujaaji waqta quduumi naxwi alxaaji qofkan xaajiga iyo wixii la midka ahaa goorta ay soo galo wixii la midina waa qof dee xaajo iyo baahi aan xaj ahayn oo kala u safray oo magaaladii ka baxay markuu soo noqdo inuu booqdo ayaa wanaagsan leannu ziyaarada iyo booqashada xilligaasi qurbo iyo wax markaa ilaahay loogu dhowaanayo ayay noqonayaanoo dee meelahooda ayuu ku soo booqan leannu wax markaa kalgacayl iyo isku xidhka ummadda kordhinaya ayay ka mid noqonaysaa wayaxdura wa an yaxdura waxaa la sugeeya inuu xaadiro alwalaa'ima kullaha casuumadaha oo dhan marka dee shuruuddii markaa lagu xaadirayay inuu hore u soo marnay laga helo inuu xaadiro ayaa markaa wanaagsan oo sunno ah aw yatrukaha ama uu ka tago kullaha dhammaanteed dadka qaarkoodna inuu raaco qaarna inuu diido ayaa markaa la diidan yahay ama ha wada raaco ama markaa haddii ha iskaga tago haddii aanay jirin cid markaa xidhiidh hore ay wada lahaayeen walahu waxa u sugnaaday an yaquula lilkhasmayni labadii qof ee ishaysay marka ay soo xaadiraan inuu takallama hadla wa an yaskuta inuu aamusana uu leeyahy xataa yabtadi axaduhumaa ilaa midkood markaa uu ka bilaabayo inuu iska aamusana wuu leeyahay waida ijtamaca markay kulmaan muddacuuna kuwa wax sheeganaya qadama saabiqa haaliban inta badan kii soo horreeyey buu horraysiin bidacwa waaxidatin hal dacwo keliya ayuu horraysiinayaa wa yushaawiru alculamaaa alumanaa culimmada aaminiinta ayuu la tashan walaa yuqallidu hayrahu cid kale qabsan maayo walahu اlxukmu xukun buu leeyahay bicilmihi ogaantiisa inuu ku xukmiyo ilaa fii cuquubati اllaahi ilaahay cuqubooyinkiisa mooyaane halkana aadaabtii garsoorka marka uu gudagalayo ayuu wax ka mida inoo tilmaamo wuxuu yidhi walahu an yaquula lilkhasmayni marka uu soo fadhiistay ee dadkii dacwinayay saysina ay soo hor fadhiistaan wuxuu leeyahay inuu ku yidhaahdo walahu an yaquula lilkhasmayni labadii qof ee ishaystay takallama inuu idhahdo hadlo war hadla ama uu yidhahdo liyatakalam ilmuddaci minkuma warka wax sheeganaya idinka midi ha hadlo wa an yaskuta walow an yaskuta inuu ka aamusana wuu leeyahay indhaha un ka eego xataa yabtadi axaduhumaa ilaa midkood bilkalaami hadalka markaa uu bilaabayo kii muducigaabaa markaa bilaabaya dee wixiisii buu sheegan kan kalaa loodhan ka jawaab hadduu qirto kala qaataa loodhan hadduu markaa dafiro dee waxaa loodhan caddayn keen ilaa maa hunaalik sheekhu waa inoo soo kobay baabkan waida ijtamaca markay kulmaan muddacuuna kuwa wax sheeganaya ayaa kulmay albaabkii bay isa soo tubeen afar iyo shan qolo oo wax sheeganaysaa oo ishaysataa isa soo tubay oo meeshii yimi qadama wuxuu hormarinaya waajibnimo asaabiqa kii horreeye haaliban sida badan ka horreeye ayuu horraysiin waa haddii dee la garanaya kii horreeye iyo xilliga uu yimi ka ayuu horraysiinayaa hadday mar wada yimaadaan amase usoo kala horreeyeen la garan waayana dee waa loo qori tuurayaayo dee waa halkii cadaaladduba ka bilaabmaysay haddaba wuxuu yidhi haaliban sida badan kayrulkhaalibkaa waxaa ka mid a haddii ay dada ka mid yihiin kuwa socoto ah oo dee gawaadhidiiba saaran oo socdaalaya hadday jiraan dee kuwaasaa la horraysiinayaa socotadaa kuwa magaalada iyagu jooga kuwaa socotadaabaa laga horraysiin hadday dumar ku jiraan dumarkaa laga horraysiinaya rag oo dhan dumarkaa laga horraysiinaya waayo dumarku dee iyagu ubad iyo gurye iyo howlo gaara ayay ayagu ka yimaadeenoo dumarkaa la horraysiinaya ragga laga horraysiinaya bidacwa waaxida ciddii la horraysiiyana hal dacwo ayuunbaa markaa loo oggolaanayaa haddii qoladii socotada ahayd hal dacwunbaa loo oggolaanayaa toban fayl hadduu la soo baxo waxaa la leeyahay keliya midunbaa lagaa ogol yahay wixii kale markaa xilli kale ka dhigay ilaa dadkii kale ayay markaana darar iyo dhibaato ku noqonaysaa mooyaane adigu dumarkao kale ayay yidhaahdaan ayaga dacwadahoodao dhan waa loo dhammaynayaa yacni waa tixgelinta ay shareecadeenna iyo diindeennu dumarka ay siinayso waayo shaqada iyo hawshay haya dumarku diinteenna ma camal la'a hadday gaaladu camalkii un ka dhigeen inay shindad qaadato markaa orado meelaha oy xafiisyada warwareegto hadday camalkii intaa uga dhigeen innaga camalkii iyo shaqadii ugu weynayd ayay dumarku inoo hayaano dee ummaddaba kuwii soo saarayey weeyaan washadii ummaddaba soo saaraysay ee soo tarbiyadaynaysay weeye ee ummaddaba haysay weeye waxaa la yaaliyo wixii shaqo ee markaa taa ka mashquulinayana ayadana waa laga fudaydiyey oo jamacii baa laga fudaydiyey oo yacni waxyaalo fara badan ayaa laga fudaydiyey wain dahara min khasmin haddii mid doodaya ladadun dacwo adayg iyo markaa dee odaygu ka muuqdo naa uu diido wuxu odhan adaygan iyo hadalladan adag iyo waxna wadajooji buu odhan fa in caada hadduu ku noqdo casarahu waa ganaaxayaa markaa wain dahara min khasmin mid khasmi oo murmayoo doodaya hadduu ka muuqdo ou ka soo baxo ladadun maca shiddati khusuuba dood adkaan iyo muran adkaan iyo waxaan ku habboonay qofku yacni si dabacsan oo huduu ku jiro oo dada kale aanu jaraaxayn oonu waxyeelaynaynin ayaa la doonaya oo aan qaylo lahayn oon buuq lahayn oon farataagtaag lahayn oo adabi ku jirto inuu hadlaabaa la doonaya hadday markaa dood adayg iyo muran iyo waxaasi ka muuqdaan nahahu uu diidi fa in caada hadduu ku noqdaa casarahu wuu ganaaxi wuxuu isagu markaa ganaax u arko koluu xeroguusha ku yar tuuru yidhahdo bal yar xidho waxoogay saacad kadib soo daaya markaa intaan ha xidhnaado intaana markaa dad kalaan sii wadayaan wa yushaawiru wuu la tashanaya alculamaaa culimmada alumanaa ee aaminiinta ayuu la tashanayaa markuu xukumayo markaa dee wixii uu xukminayey ay u caddaan waayaan yacni waxay culimmadu isku khilaafeen uu noqdo kuwa ay iswaafaqsanyiin iyo kuwaana iswaafaqsanaynba waa uu la tashanaya washaawirhum fi lamri waayo nebiyullaahi maxamed baa ilaahay yidhi arrimaha kala tasho walaa yuqallidu hayrahu hayrkiiya cid kalena qabsan maayo dee hadduu mujtahid yahay oo dararteed ijtihaad uu gaadhay dee waa inuu isagu ijtihaadkiisa wuxuu gaadhsiiye un ku xukmiyaa laakiin haddaanu dee mujtahid ahayna markaa dee sideenaasoo kale kutubta una eegayana dee waa inuu waxay culimmadu yidhaahdeen markaa ku xukmiya hadday u caddaan weydana dee waa inuu dadka la tashadaa walahu lxukmu waxaa u sugnaaday inuu ku xukmiyo bicilmihi ogaantiisa masalan waxa uu og yahay oo isagoo suuqa jooga waxa uu shalay arkayey qof qof wax ka qaaday qof noobilkiisii uu ka qaaday qofuu wax kale ka qaaday buu arkayey berri baa markuu wuxuu soo fadhiistay ayuunbaaba labadii oo ishaystaa kii ole ninkani moobilkan shalay buu iga qaaday anigaa le ka kale u ley waxba kamaan qaadin anigaa iskale labadiiu shalay arrintuu shalay markhaatiga ka ahaa ee uu arkayey ayaa u timi markaa wuxuu uhi walahu lxukmu qaadigii wuxuu leeyahay inuu ku xukmiyo bicilmihi ogaantiisa iyo wuxuu ogaa inuu xukmidhee tuug anaa ku arkaya shalayto markaad ninkan ka boobaysay bahalka anbu waan ku arkayey war si haddii kale waan ku xuri doonaa leanna waxay leeyihiin wuxuu cuskanayaaba qaadigu inta badan laba markhaati oo inay run sheegayaan inay been sheegayaan ilaahay uun og yahay dee wuxuu isagu og yahay ee uu joogay ee xaqiiqadaa inuu ku xugmiyo ayaa ka mudan waxaana se laga maarmaana bay yidhahdeen culimmadu dee inuu u caddeeyo wuxuu cuskaday inuu idhahdo waa lagu leeyay waxaa la doonayey inuu kani ka jawaabo dacwaddu wadday lahayd kani markuu dacwoodo ka kalaa loodhanayaa ka jawaab markuu inkira kan kalaa loodhanayaa caddaynkeen waddadii waxay kaga weeciyey waa inuu caddeeyaa u idhaahdaa sug sug sug waxba markhaatiba lagagama baahnay anaaba arkayey markuu qaadanayo markhaati ka ah oo oge waa inuu caddeeyaa waxaanuu ku xukminayaa bicilmihi ogaanshihiisa waa inuu yahay ilaa fii cuquubati illaah ilaahay cuquubo uu leeyahay mooyaane waxyaalaha xuduudda ama tacsiirtaa qofku hadduu galo ayada ku xukmin maayo cilmigiisii ogaandiisa waayo in la asturo ayaa markaa loo baahan yahay haddii ay markhaati iyo bayino caddayn loo keeno wuxuu ogaa si khilaafsan waxda culimmadu waa inuu ka joogsadaa ama waa inuu isu dhaafiyo kastoro kalu dhado aniga idhaafiya anigu tan xukumin maaye wain dahara lahu lkhata'u hadduu gef uga muuqdo fii xukmin xukun naqadahu waa burinayaa xukunka fain kaana daalika biijtihaadin hadduu waxaa ugu muuqday ijtihaad labaaduu yahay xakama bihi waa ku xukminayaa fiima yastaqba fiimaa yustaqbalu fiima yastaqbilu wixii soo socda wuukuma laa yanqudu lawala kii horena burin maayo waxaa sheekhu leeyahay qofku waa bini aadmi oo waa gefi karaa markaa wuxu uhi wain dahara lahu lkhata hadduu khata iyo gef uga muuqdo fii xukmin xugun isagu leeyahay ama xugun cid kale soo saartay baa gef uga muuqday masalan waxa u muuqatay markhaatiyadan la cuskay inaanay markhaatigalba ahayn inay laba gaal yihiinba markhaatiyadan islaamka sheeganaya wax lagu xugmiyey inay laba gaal yihiin baa caddaaday waxa caddaaday nas qur'aanka inuu khilaafsan yahay xukunkani ama sunno nabiga sala allahu alay slam oo saxiixo sariixo ah ama inuu khilaafsan yahay ijmaac ama qiyaas jeliya inuu khilaafsan yahay buu arkay naqada waa burinayaa waayo dee khada iyo gebgiisii ayaa caddaaday fain kaana daalika haddaba khada'aasi muuqashadiisu hadday tahay biijtihaadin isagunbaa ijtihaad iyo dadaal dambe sameeyeyoo dabeetana wuxuu ugu muuqday ijtihaadkiisii wuxuu gaadhsiiyey in xukunkaa hore gef ahaa xakama bihi ijtihaadkan dambe wuu ku xukmi sa u soo baxday fii ma yustaqbalu wixii markaa la qaabilayo ama fii ma yastaqbilu wixii markaa uu qaabilaya soo socday arrimee dambe walaa yanqudu ama walaa yunqadu lana burin maayo alawalu alijtihaadu alawalu ijtihaadkii hore lama burinayo leannu qaacida fiqiya waxay tahay alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ee kana markaa kii hore lagu ijtihaadinay sidiisiibuu u soconayaa kan dambe markaa ku ijtihaaday kii hore khilaafsana sidiisa ayuu soconaya haddii kale axkaamtii baan istiqraar iyo sugnaansho aan yeelanaynin walaa yaqbalu aqbali maayo jarxan jarxi iyo dhaawicid markhaati wa tacdiilan iyo cadaalad yacni cadaalad kuxukmin iyo cadaalad cadaaladayntiisa wa tarjamatan iyo tarjama ka aqbali maayo ilaa min caddayni mooyaane wain irtaaba hadduu shakiyo fi shuhuudi markhaatiyada sa'alow wuu weydin mutafariqiina ayagoo kala tagsan wayekfii fi tacdiili waxaa ku filan huwa cadun ويشترط وحل الشرط أن تكون معرفته به قرشة أولي باطنة من هوسة متقدمة وهو الرئيسي وإني تحي وعشاق ليهي ولا يقبل قاضيكم ما أقبل أيوه جرحا جرح إيضا وعيد مرخاتي لليهي مرقل معها وتعديلا إيا تعديل إيوه markhaatigaa siwaa caadilo waa maragali tacdiilin noocaasa aqbali maayo wa tarjamatan walaa tarjamatan tarjamo dadkan ishaysta haddaanu luqadooda garanayn turjumaadda loo turjumayo ama markhaatiyada wax furaya turjumaaddooda ilaa min cadlayni laba qof oo caadilina mooyaane ka wax jarxinaya markhaatigaas inaan maragalahayn waa inay laba yihiin ka wax tacdiilinaya waa maragallay waa inay laba yihiin kan waxaan turjumayaa hadalkan soo gudbinayaa waa inay laba yihiin leanno waa dee xaq ilaahay leeyahay waana dee shahaado iyo marag fur oo ayaduna markaa laba arrimood ayaa laga maarmaana wain irtaaba fi shuhuudi markhaatiyada hadduu ka shakiyo sa'alahum wuu weydiin shahaadada mutafariqiina iyagoo kala geysan waa sidaynu innaguba samayno hadda oo laba arrimood baa markhaatiyada lagu sameeyaa mid waa la dhaariyaa oo dhaartaasi markaa waa iska fiicantahay beenayn culimmadu xilligan markaa dadku ay iska fasahaadeen midda labaad la iskuma dhex weydiiyo midba mar gaaraa la soo weydiiyaa waayo hadday markhaatiyadu iskhilaafaan waxay noqonaysaa markaa markhaatigoodu kakacbuu noqonayaa waxaad weydiinaysaa goorma ayuu qofkan dilay halkeebuu ku dilay muxuu ku dilay u adeegsaday haye maraad kan sheeood weydiiso kii kalena garab fadhiyo intii kan kalunbuu mari laakiin markaad kan weydiiso ee ku idhaahdo habeen bay ahayd oo halkay ahayd halkaa magaalada koonfurteeday ahayd ama waqooyigeeday ahayd oo muxuu ku dilay ta horrey buu ku dilay kii kale aad u yeelaysaa waxaabuu ku odhanayaa maalin bay ahayd oo muxuu ku dhuftay xabad buu ku dhuftay markaa dee markhaatigaasi kansal buu noqonaya waxba kawjiraan buu noqonaya markaa si aanu way u kala qaadanin markhaatiga oo aanay isugu laqimin waa in la kala kaxeeyaa midba meel gaara lagu weydiiyaa sa'alahu mutafariqiina wayakfihi waxaa ku filan fi tacdiili xagga tacdiilinta marka markhaati la leeyahay waa maragal huwa cadlun inuu yidhaahdo liya wa calaya aniga hadduu i furayo hadduu igu furayo waa cadil inuu yidhaahdaa waxba iyadu shardi maaha wa ashhaduuda way cadli minkum ilaahay baa yidhi marageliya laba cadaaladu saaxiib oo idinka mida wayushtaradu waxaa la shardiyaa an takuuna macrifatuhu bihi aqoonta uu leeyahay qofkanu markaa tacdiilinayo baatina waa inuu aqoon hoose u leeyahay mutaqaadima oo horraysay oo saaxiibnimo ama jaarnimo ama mucaamalo waa inay markaa dhex martay cumar bin khadaab ayaa waxaa la yidhi waxa agtiisa ka marag furay laba nin labadii nin baa wuxu uhi laa acrifukumaa anigu idinma garanayo walaa yadurukumaa annii laa acrifukumaa waxbana idin yeeli maysa inaan idin garanaynin inaan anigu idin garin waa idin garan waayo waxba idin dhibi mayso anuun baan idin garanay oo dadkao dhan dee ma wada aqaano itiyaa biman yacrifukumaa waxay ii keentaan qof idin garanaya cid idin garanaysa oo ilayn markhaatigiinna waxbaan ku xukminayaaye cid ii caddaysa inaad dad maragala tihiin ii keeno nin bay u keeneen ninkiibaa wuxuu ku yidhi kayfa tacrifuhumaa siaad u garanaysaa ama maxaad ku garanaysaa wuxuu uhi bisalaaxi waalamaana nimankaa waan wanaag iyo ammaano ayaan ku aqaanaa dabeetana wuxuu cumar bin khadaab ku yidhi hal kunta jaaran lahumaa oo jaar ma la ahayd tacrifu sabaaxahumaa wa masaa'ahumaa oo garanaya oo la socdaa subaxooda iyo galabtoodaba wa madkhalahuma wa makhrajahumaa yacni meelgelkooda iyo meelbixidooda ama xilligay soo gelayaan iyo xilligay baxayaan ma taqaanay oo jaarma oola ahayd qaala laa wuxu uhi maya wuxu uhi hal caamaltahumaa bi haadihi daraahimi wa danaaniir haddaba ma kula mucaamalootay danaaniirta iyo daraahimta lacagaha ma kula mucaamalootay allatii tucrafu biha ammaanaatu rijaal taas ayaa ammaanada ragga lagu gartaaye wax mucaamalo lacageed ahoo idin dhex martay ma jirte qaala laa wuxuu hi hal saaxabta maa fi safar oo safar ma la gashay alladii yusulu can akhlaaqi rijaal safarka akhlaaqda ragga soo saara ma la gashay iminka weligiinba haddaad wada joogtaan ismaydaan baran haddaad safar wada gashaan markaasuma isgaranaysaan markaa qofka dulqaadkiisa iyo siduu yahay iyo jacjacooni wixiisoo dhan markaasumay kuu soo baxaysaa safarkaana ma la gashay qaala laa wuxuu hi anta laa tacrifhumaa haddaba ma garanaysid buuhi waxaa laga yaabo inaad ku aragtay jaamica iyagoo tukanaya ayaad ku aragtay aqoonta loo baahayay intaasoo keliya un maahee itiyaa biman yacrifukuma war ninkan idinma yaqaanee dushuunbuu idinka arkee cid idin garanaysa la kaalee buui soomaaliduna waa ta un hadalkaa jaar ma la noqotay jidiin ma la cuntay jid ma la martay soomaaliduna sidaasay tira waa saddexdaan markaas cumar bnu khadaab sheegay ayuunba iyaguma saa u yidhaahdeen marka waa inuu aqoon hoose horraysay waa inuu leeyahay wayenbagii waxa habboon oo iyaduna wanaagsan kownulmucadili kan wax tacdiilinaya wakaatiba wakaatibi alqaadi qaadiga kan wuxuu qoraya wa saaxiba mashhuuratihi mashhuuratihi iyo kanuu la tashanaya caaliman inuu yahay wa an yakhtima waa inuu xidhaa kiisa riqaaci warqadaha baqishadooda ama galkooda ama ingolobkooda waa inuu xidhaa ayuu shaambadeeyaa wala yaftaxa waa inaanu furin xataa yandura ila alkhatmi ilaa xidhideeda iyo shaambadeeda u ego walaa yaqbalu kitaaba qaaldin ma aqbalayo ilaa bishahaadati cadlayni laba caadila marag furkood mooyaane waxaa sheekhu leeyahy raxima allahu tacaala wayenbagii waxa habboon kullun kownu kulli min almucadil inuu noqdo mid kasta oo wax tacdiilinaya ole ciddaasi waa caadiliin wa kaatib alqaadi iyo qaadiga ka wuxuu qorayaa wa saaxiba mashhuuratihi iyo cidduu la tashanayaaba caaliman mid aqoon u leh waa inuu yahay wixii looga baahan yahay tacdiilinta iyo qoraalka iyo la tashiga waa inuu yahay qof yaqaana oo ka tacdiilinaya dee waxa markaa qofka caadilu ku noqonaya waa inuu yaqaanaa waxa cadaaladiisa dhaawacaya waa inuu yaqaano anu markhaatigal ku noqonaynin qofan kaatibkahay dee qoraalka iyo sida loo qoray iyo habayntiisa waa inuu yaqaanaa qofkanuu la tashanaya hadduu dee qof culimo a yahay oo markaa xaggaa kala tashanayo dee qof aqoon u leh waa inuu yahay haddii qof aan aqoonba ulahayn in la taliyo laga dhigo ama markaa dee garsoo laga dhigo markaa mid wax la weydiiyo ama karaani haddii laga dhigo taasi ma ansaxaysa indhakariid bay noqonaysaa wa an yakhtima wayenbagii wax habboon oo garsoora u habboon an yakhtima inuu xidho oo uu shaambadeeyo kiisa riqaaci waraaqaha riqaac waa waraaqii yaryaraa ee masalan markaa wax la qaybinayo dee inta lagu qoro lala baxayey ama dadka magacyadooda lagu qorayey ama dadkan masalan markay mar wada yimaadaan waxyaal loo qori tuurayey waraaqihii qorituurka yacnii kiiskooda macnaha waxa laga wadaa galka la gelinayo amaba yacni falobka lagu ridayo ama bakshada lagu ridayo waa inuu xidho u shaambadeeyaa dabeetana iyadoo xidhan oo shaambadaysan la soo saaraa walaa yaftaxa walaa yaftaxa waa inaanu furin xataa yandura ila alkhatmi inay xidhantahy shaambadaysan tahay ilaa uu eegu dadka tuso ma furayo markaasaa dee la ogaanaya in waxa ku jira ay sax yihiin tuhmaadna way laga fogaanaya walaa yaqbala wa an laa yaqbala waa inaanu aqbalin kitaaba qaadin garsoore qoraal uu soo qoray masalan garsooraha togdheer oo kale qoraal uu soo qoro brojeex u soo qoray waa inaanu aqbalin ilaa bishahaadati cadayni laba caadiloo ka marakaca dee waxaa ku qoran iyo qoraalka markaa uu soo qoray qaadigaasi laba markaa ka marag fura mooyaane waa inaanu markaa wax kala aqbalin adigu dee waa xilliyadaa hore iminka dee waxyaalihii kale ayagana wax lagu caddaynayo sida dee iminka shaambadahan iyo waxyaalahan aan la foojirogarayn karaynin ayaguna markaa dee meeshii way geli karaano waa sidii lagu hubin karayo un inay wax markaa ka soo baxay yihiin garsoorayaashuna way isweydaarsadaan qoraaladaasoo dee saynu minhaajkiiyo kutubtii kaleba aynu ku aragnay garsooru mar buu intuu dacwadda qaado oo markhaatiyadana dhegaysto ayuu xukunka u xawili karaa garsoore markaa xaggaa kala joogo ninkii wax lagu xukminayey xagguu joogo oo u odhan karaa dacwaddaasaan dhegaysa markhaatiyadaasaan qaaday ninkiina halkaasuu kula jooga ku xukun kaa wuu samayn karaa wuxuu samayn karaa intuu markhaatiyadii qaado oo uu markaa qofkiina yemiinu istidhaarkii mariyo aynu xalay soo maraynay u dhaariyo dabeetana uu xukmiyo oo u idhaahdo qofka halkaa jooga caynkaasa baan xukmiyo markhaatigii baan qaaday oo muddacigii waan dhaariye oo arrintaas way sugantahe ku fuliyo ka qaad inuu yidhaahdo taasina waa mid bannaanoo labaduba waa leeyahay deriska qaybtiisa hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب القسمة قسمة يا قيبنتي أيوب بابيهي dadku wax way wada yeelan karaan wax wada yeelashadaasi mid ikhtiyaari iyo mid ijbaariyaba way noqon kartaa mid ay ikhtiyaarkooda ayagu ay ku shuraakoobeen oy wax ku wada yeesheen dee waxay lahayn bay isku darsadeen waxbay wada iibsadeen waxbaa loo wada hibeeyo ay aqbaleen waxbaa loo wada dardaarmay wixii baasaa isugu jira midna waa shuraako iyo wax wada yeelasho qasabahoo dee hadduu qof dhinto dadkii uu ka tegey qasab bay ku shuraakoobeen oy shuraako ku noqdeen oo sharcigaa markaasaa uu shuraako ka dhigay dadkaasi waxay xaq u leeyihiin dhammaantood ama cid ka midii inay doonto waxeedii inay gaar u qaadato in la baxdo waa qaybintii ayaa markaa imanaysa qaybintina markaa garsoor ka maarmi mayso sidaa daraaddeed bay baabulqisma ay culimmadu ay uga hadlaanay halkan markay qadaaga iyo dacwida iyo ka hadlayaan ayay siiba shaaficiyadu baabulqisma baabkii qaybinta ayay halkan dhigaan waa tamyiisulxisasi bacdaha min bacd waa xisooyinkii iyo wixii dadka isugu jiray oo laga sooco barhkeedba barhka kale laga sooco waxaana yidhaahdaan waa saddex qaybood mid waxaa la yidhahaa qismatu اlajzaa ama alqismatu biاlajzaa waa qaybin jusas lagu qaybinayo waxaa la yidhahaa mutashaabiha qismatu lmutashaabihaatna waa la yidhaha waxyaalaha isshabbaha ee isku midkaa sida dhul isku mida sida dhisas isku mida sida lacagtii sida raashinkii waxaa isku midkaa qismatu mutashaabihaadda wal qifratu ifraasna waa la yidhaahdaayo dee waa loo kala soocayna saas baa loo kala odhanaya midna waxaa la yidhaha qismatu tacdiil oo waxayba u baahan tahay isu dhigid iyo isu tacdiilin ayay iyo isu dheelitirid bay u baahan tahay waa siday qeybeen u badan yihiin oo dee waxa weeye waa dhulka labadiisa dhinac dhulbeereed labadiisa dhinac aanay isku wax soo saar ahayn oo masalan dhinac waa ciid wanaagsan yahay dhinacna waa ciid xun yahay dhinac waa buur dhinacna waa ciid iyo bannaan guryihii isku wada qiimaha waa kala wada duwan yihiin taasna waxa weeye dee waxaa laga yaabaa dhulkii meesha ciidda wanaagsan saddex meelood markaa loo qaybiya meel ka midihi inay la qiimo noqoto laba meelood oo meesha aan ciidda wanaagsanayna markaa qismatu tacdiil baa la yidhaahdaayo ama yacni dee waxan ku yaalbaa halkana dhir nooc gaara ku taal halkana nooc gaara ku yaalla markaa in laysu qiimeeyo laysu dhigo ayay u baahantay midna qismatu raddi baa la yidhaahdaa waa qismo wax celin keenaysa masalan waa dhul dhulkii labadiisa dhinac waxa ku yaalla waxaan la qaybin karaynin dhinac inuu raaco mooyaan dhinac baa ceel ku yaalla ama berked baa ku taalla ama guri baa ku yaalla dadkiina waxaa la rabaa in la kala saaro ciddii markaa berkedda ama ceelkaasi ama gurigaasi xaggeeda uu maray dee ma wada qaadan karto dhulkii loo kala qaybiye waa in gurigii ama ceelkii ama berkedii la qaybiye la qiimeeyo marka la idhaha toban kun weeye waa in la yidhaha kii ay raacday shan kun iska soo celo dhulkiina loo kala badhaa hadday laba qof ahaayeen kii uu raacayna markaa qiimaha kala badh la yidhaha soo celi taana qismatu raddi ayaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi sheekhu haddaba dee waxa waa sana wayda xadara lqisma ilaahay dhaxalka markuu ka hadlayey markay soo xadiraan qismada iyo qaybintii dhaxalka dad aan waxba kulahaynoo qaraabaa ilahay waa kala farsuquuhu minhu waxaa kaloo xadiid bukhaari iyo muslim kaana rasuula yaqsimu lghanaa'ima bayna arbaabiha haniimooyinka wuxuu u qaybin jiray dad kale wuxuu yihi ujratu lkhaasimi kan wax qaybinaya ujradiisu min beyti lmaali baytulmaalka ayaa laga bixinaya uma cala shurakaa'i shurakada korkooda ayuu ahaaday wahiya calaa qadri xisasihim xisooyinkooda almaakuudata ee la qaatay qadarkeeda ayaana mushkiladaas ku salaysantahay fain itafaquu cala alqismati hadday isku waafaqaan ilaa waaxidan mid mooyaane wa taalibuhaa ka doonayaana yantaficu bihi uu ku intifaacay bacdahaa qismada dabadeed usima waa la qaybin markaasoo loo joojin maayo ama qasama wuu qaybin markaa qaasiminkii qismata ijbaarin buu qaybin wuxuu hi ujrat lqaasim qofka qaybinaya mushkaayadiisu ee xaakimku uu magacaabay min bayt ilmaal beytka baytulmaalka bankiga muslimiinta laga bixinaya saamka masaalix baa laga bixinaya waa masaalixdii caamkaahi innaga dee waa maxkamadaha iyo qiimeyntana markaa wasaaradda howlaha guud iyabaa leh dee mushkaayadooda waxaa laga bixinaya markaa miisaaniyaddaa dowladda laga bixinay halkaasay mushaar ku leeyihinoo dee wixii ummadda loo qabanayay weeye uma haddii baytulmaalki ay suurtogeli weydo waxbaba laga waayo faujratu cala shurakaa ujradu waxay noqonaysaa dadkaa shurakada ee wax wadale wax qaybsanaya ayaa mushkaayadii laga qaadaya wahiya mushkaayadta calaa qadri xisasihim almakuuda xisooyinkooda la qaadanayo la qaatay qadarkeeda ayuunbay ujraduna noqonaysaa oo waa mu-anta dee milkiga sida nafaqadoo kaleo haddii masalan ay toban qof yihiin oo mid toban meeloodo meel leeyahay midna uu kala badh leeyahay midna afar meelood toban meelood afar leeyahay dee qarashka laysu leekaysiin maayo ha kala badh leh iyo ka cushur leh laysu leekaysiin maayee xisooyinkoodaasa loogu qaybinaya qof walba intii qabata ayaa qabanaysa haddii guud ahaan waxay qaybsanayaan laga jarana qof walba intiisumaa ku hagaagaysa haddaba fain itabaquu hadday isku waafaqaan alaa cala alqismati qaybinta iyo qaybsiga ilaa waaxidan mid mooyaane wa taalibuhaa kan dalbaya qaybintuna yandaficu bihi waxa khuseeya ee uu yeesho waa dheefsanaya bacdahaa qismada dabadeed marka la qaybiyo isagu u dheefsan qasama qaasimkaasi qismata ijbaarin dee qasab buu ku qaybin markaa ama qusima waa la qaybin masalan hadday toban meelood hadday daari miduu leeyahay tobanmaha loo qaybiyo sagaal midna cushur iyo meel leeyahay hadduu ninkii markaa dee lahaa sagaalka meelood lahaa uu dalbado yidhi anugu intayda inaan qaataa baan doonayaa aniga inta lay soco ninkan layga soco dee waa qasaba waa la yeelaya leannu isagu sagaalkiisa dee waa u anfacaysaa haddii kii sagaalka lahaa meel shalahaa hadduu hadlay qaybiya laga yeeli maayo isaga war waxba noqon maysa ha iskhasaarin halkanay kugu jirto ay kugu khayr badan tahay iska daa ayaa la odhanayaa laakiin kan sagaal kalihi isagu markuu intiisa la baxo kii kale wuu dhibay miyaan la odhanaynin ma dhibine dhibtu waxay kaga timi markaa waxyaraantiise dee isagu intiisuunbuu la baxay haddii markaa wixiisu aanay waxba noqonayna dee kana ka iibiyo ha raaciyo wayaqsimu wuu qaybinayaa biqurcatin qorituur ayuu ku qaybin oo wixii hadduu wax la miisa ama la miisaamo yahay dee miis iyo miisaan buu isugu dhigi wax la dhudhumiye hadduu yaa dhudhumin buu isugu dhigi haddii wax la tiriyo u yahay tiro ayuu isugu dhigayaa dabeetana markuu saa isugu dhigo warqado ayuu markaa ku qorayaa dadkan wax leh magacyadooda ama wuxuu ku qorayaa dhulka masalan hadday dee lix masalan hadday saddex nin yihiin oo middis leeyahay midna saddex meeloodoo macnaa sudus leeyahay midna sudus lix meeloodoo meel leeyahay dee lix meelood baa laga dhigayaa markaa lix meelood ayaa laga dhigayaayo dee tana waraaqaha la xidhayo ee la shaabadaynayo ama magaca waxaa lagu soo saarayaa dee dadkan shurakada ah ayaa magacoodii lagu qoraya markaasaa la odhanayaa intaa waxaad u soo saartaa hebel markaasaa warqadii la soo saarayaa haddii ay markaa magacyadu ku qoran yihin waxa la odhanayaa dhulka caynkaa aysa hebel u soo saar hebelkii u soo baxaa markaa qaadanaya haddii markaa dhulku ku qoraya waxa la odhanaya qofkii hebel layidha dhulka intaa lagu soo saar baa la odhanaya waxaana lagu qaybinayaa calaa aqalil ansibaayi nasiibyaalka ka ugu yar baa lagu qaybin in ikhtalafad hadday iskhilaafaan oo masalan nis iyo sudus iyo sudus markay lix meelood baa laga dhigayaa lix meelood ayaa laga dhigayaa wayaxtarisu waxaanu iska ilaalinayaa can tafriiqati xisatin waaxidatin nusakhanaan hayna oo dhami can tafriiqi xisatin waaxida xisatin waaxida bay odhanayaan xisad keliya macnaha xisada uu ka niskani leeyahay ama ka tuluskani uu leeyahay inuu kala geeyo inba markaa meel ay ka kala tag tagto waa markay dee isu wada dhiganto laakiin nuskhada sharqaawiga xaashiyada la socota can tafriiqi xisati waaxidin taasaana xisati waaxidin mid xisadii inuu kala geeyo ayuu iska ilaalin oo masalan saaxibu thuluth oo kale saaxibu nis oo kale inuu yidhaahdo koonaha iyo koonaha iyo koonaha sad wax ku leedo ee waa in la isu raaciya intiisii dee haddii markaa uu markaa dee wax isu wada dhigmaya uu yahay waxaana la yidhi taasi waxay ku imanaysaa inaan qofka suduskana lagu bilaabin qofka lixmeelada meella waa inaan lagu bilaabin leanno haddii lagu bilaabo waxaa laga yaabaa dee inuu ka labaad u soo baxo ama ka shanaad u soo baxo dee markaa kii niska lahaa ama suluska lahaabuu markaa kala dhex gelaya waxaa lagu bilaabayaa ka niska leh hadduu ka koowaad u soo baxo ama ka labaad u soo baxo dee ka saddexaad unbaa loogu dari haddana waxaa lagu xigsiin markaa kanla labada le baa lagu xigsiin dee kii u soo baxunbaa markaa kiisii kale hadduu ka lixaad u soo baxo ama ka shanaad u soo baxo yacni isna waa la isugu xigsiin kii markaa lixaadna midhka u soo hadhaa ayuunbaa lo odhanayaa qaado oo markaa la kala geyn maa yimid waa marka ay dee dhulku iswada leegyahay haddii aanu dee dhulku wada sinayn ama isku wada qiimo ahayn iyadoo qiimana la eegayo haddana dee masalan haddii la yidhaahdo qof isaga xaggan waddadaa soo wada xigta hala wada siiyo cadaalad noqon mayso iyadoo qiimihii loo eegay waa in halkan hore wax laga siiyaa oo xagga dambe wax laga siiyaa oo meel dhexe wax laga siiyaa oo meel godan wax laga siiyaa haddayse waxay wada siman yihiin dee cadaaladdu waxa weeye qof walba wixiisa in dhinac la isku maraya si uu wax uga dhigto laakiin markay kala tagsan tahay waa midba meel laga tuuraa laadiga cadaaladdarri noqonaysa haddii intii laamidaba soo xigtay ama magaaladaba soo xigtay qof la siiyo dadkii kale la yidhaahdo halkaan kala qabta cadaaladdarray noqonaysaa walaa yujbaru la dirqin maayo wayaksibu biqurcati calaa qaliilan sibaayin ikhtilafad hadday iskhilaafsan tahay wayaxtarizu can tafriiqi xisatin waaxidati ama xisati waaxidin mid xisadii walaa yujbaru lagu dirqin maayo calaa jacli sufli liwaaxidin in loo yeelo walcuwida liaakhara mid kale in loo yeelo markay tahay waxaa la wada leeyahay mid sare iyo mid hoose hal maqsino maqsin laba maqsino midna sarreeyo midna hooseeyo ayay leeyihiin qasab lagaga dhigi maayo midowna ka sare qaado midowna ka hoose qaado leannu mid waliba waxbuu ku wanaagsan yahay waa inay raalli ku kala noqdaan ama qorituur loo sameeyaayo ay raalli ku noqdaan laakiin qasab adna ka hoose ku qaado adna qasabka sare ku qaado taasi iyada qasab ma gelayo walow iddacaa bacduhum kalatan hadduu sheegtay fii qismati ijbaarin aw qismati talaadin wahiya biاlajzaa waa qismada alatii qusma biاlajzaa sudiqa almudaca calayhi biyamiinihi ayaa loogu rumayn fain aqama bayinata min dalika hadduu ku soo taago aw xalafa uu dhaarta bacda nukuli lmudaca calayhi nuqidat ilqismatu waa la burinaya kamaa low dahara cala almeyiti daynun isagoo qofkii dhintay uu dayn ku soo baxay oo kale ayay ka dhigan tahay markii la kala tegey ee wixii la kala qaatay ayaa mid soo cawday walow iddacaa bacduhum barhkood ayaa wuxuu sheegtay khaladan fii qismati ijbaar qismadii ijbaarka iyo qasabka qismo ijbaar iyo qasab qismada ijbaarka iyo qasabku galo waana qismada ifraadka iyo markay wixii mutashaabihaadka in loo kala soco iyo qismada tacdiilka ayaa ijbaar lagu sameeyaa iyo qasab aw qismata taraadin ama qismo markaa raali noqosho qismo qasab lagu sameeye ama qismo taraadiya raali noqosho lagu sameeyey wahiya biاlأجزاء waa qismada markaa qismaةuاlأجزاء ee أجزaadii markaa dadka loo kala qaybiyey ee ifraaskiya kala soocidda loogu sameeyey ayay qalad ka sheeganayaan wuxuu leeyahay sudiqa اlmudaca calayhi biyamiinihi kan loo sheeganaya qaladka unbaa lagu dhaarin inaanu qalad jirin waa markaa markhaati la waayo fain aqaama kii sheeganaya bayinata min daalika qaladkaasi inuu jiro markhaati buu keenay ama markhaati waa waaye ow xalafa bacda nukuuli lmuddaca caley kii loo sheeganaya qaladka intuu diiday dhaarti kadib ayuu ku dhaartay nuqidat ilqisma qismadii iyo qaybintii waa la burinayaa dib baa laysugu soo celinayaa markaa dee ifraasiya kala soocin baheedo mar hadday kala tagsan tahayna ifraasiya waxba looma kala soocin hadday qisma taraadi oo tacdiil ama raddi ay ahayd taa iyada waxaa la yidhi dacwaddaasi raad malo wax la kala iibsaday weeyaanoo waa la kala dhaqaaqay kamaa low dahara cala almeyiti daynu waa iyadoo meydkii uu dayni ku soo baxday oo kale haddii dhaxalkii la qaybsado deetana qof dayn sheeganaya inuu soo baxo dee waxay noqonaysaa in qismadii iyo qaybtii la buriyo leanno wuxuu meydku ka tegay iyadoon daynta laga bixin in lagu tasarufo waa baatil markaa waxaa la qaybsayey waxaa la say baatil isku soo celiya qof walo waxaad qaatay soo celi dib dayntii ha loo bixiyo wixii soo hadhana waxa weye dib ha loo qaybsado wayn usuxiqa haddii la muto bacdulmaqsuumi kii la qaybiyey barhkii ayaa la mutay wa kaana waxaa la mutayna wuxuu noqday mucayanan mid la cayinay hayra sawaayn oo loo sinayn buu noqday baatalad fiihi waa ku buraysaa waxaan leeyahay baatalad way buraysaa qismadii wa ilaa haddii kale baatalad fiihi isagun bay ku buri walaa yuj walaa yuqasamu jabran qasab lagu qaybin maayo simun maca hayrihi mutlaqan iyadoon la kala qaadin walaa maca simihi na markaa ayaana qasab ma jiro calaa an yakuuna kullu minhumaa liwaaxidin inuu sugnaado ilaa fii manquuli nawcin nooc manquulkiisa iyo wixiisa la qaado mooyaane wa naxwi dakaakiina sikaarin dukaamo yaryar oo mutalaasiqatin isu dheganayo wixii lamida mooyaane waxaa sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala halkaa matniga nuskhada matniga waxbay ka yar tagtay in yar erayar in yar bay ka buudday wuxuu uhi wain isuxiqa ama wain istaxaqa mid musamihi majhuulkaale majhuulkaanay ku wanaagsantahy wain istaxaqa shaksi bacd almaqsuumi wain isuxiqa bay kaga wanaagsantahy haddii la muto bacdu lmaqsuumi shaygii la qaybiyey barhkii ayaa la mutay baloodh ama guri ka mida ayuunbaa nin warqadow la soo baxay in laga iibiyey uu isagu iska leeyahay neef xoolaha xool in la qaybiyo ka mida baa nin soo sheegtay oo u caddaatay wa kaana mucayanan hayra sawaa waxaa la mutay ee cidda kale yeesh waa shay mucayana maaha uun waxuu qofkii sheegtay uun hante ku sheegtay wax mucayan oo cayimo buu sheegtay hayra sawaayin oon loo sinayn oo qof baa gaar u qaatay shaygii ama qof baa badsaday badalad qismadaasi way buraysaa waxay ku buraysaa dee qofka marka shaygii laga qaato dee waxay noqonaysaa inuu qofkii kale ku soo noqdo markuu kii kale iyo dadkii kale ku soo noqdo waxoodii haddana dib bay isu gelayaan oo wixii o dhan waxbuu ku yeelanayaa dee markaa waa inta la buriyo qofkiina wixiisi la siiyo wixiisu hadhay la qaybiyaa laakiin wuxuu yidhi waa marka ay mucayanan hayra sawaain aan loo sinaynaytay wa ilaa haddii kale wixiinu muday waa wax shaayaca waxaanuu sheegtay waa wax shaayac ahoo dee wuxuu yidhi aniga baroorun buu iga iibiyu lacagtii ka qaaday buuri kanu kani qaatay iyo ku kani qaatay midnaba kuma cadda ama waa shay mucayanahoo waa baloor masalan siddeetan iyo siddeetan ahoo midba wuxuu qaatay labiyo toban iyo labiyo toban buu qaatay afar bay haayeenoo midba intaasuu la tegey waa u siman yihin markaa markay sidaa tahayna batalat fiihi kaasunbay ku buraysaa kaa lafdiisa ayuunbay ku buraysaayo dee markaa wixii loo wada sheegtay wixii unbaa la odhan in walowba iska soo celi haddii iminka baroorkaa la wada qaatana dee afartoodiiba in isleeg baa ka go-aysaa markaa cid wax isugu noqonaysa iyo cid ay markaa wax ka dhinmayaan midna ma jirto kaasay ku gura guraysaayo tafriiqu safqa wixii la odhan jiraynu beeca ku soo marnay ayaa halkanna soo gelaya walaa yuqsamu jabran qasab laguma qaybiyo sinfun sinfi iyo nooc maca hayrihi wax kale iyadoo la qaybinaya mutlaqan iyadoon la kala qaadin mar hadday waxani kala noocyo yihiin kala noocyo weeye waxaanu shaqlo isku lahayn weeye gawaadhi kala nooca weeye qasab markaa kaasowna kaa ku qaado kaasoo qofowna kaa ku qaado la odhan maayo qasab male waa inay amar ha noqdaan ama deeq loo qori tuuraan wa maca sinfihi sinfi iyo sinfigiisa nooc iyo noociisa waxa taa isku nooca qasab male sida masalan laba daarood oo kale calaa an yakuuna kullu minhumaa liwaaxidin mid kastaa inuu mid yeesho iyana lagu qasbi maayo waayo dee halkay daartani ku taallo xaafaday ku taallo sakaday ku taallo waddaday ku taallaaba iskhilaafaysa oo aan isku mid noqonaynin markaa qasab ma leh taasina qasab ma yeelanayso ilaa fii manquuli nawci nooc manquulkiisa mooyaane nooc keliya wixiisii manquulkaa mooyaane waxna waa caqaaro maguurtaa laydhaha waxna waa manquuloo waa waxa la qaado masalan waa maryo isku wada mida dee ayadaa taa markaa waa qasab u ajirayaa wanaxwu dakaakiina sikaarin mutalaasiqa dee dukaanno yaryar oo isku dheggan iyo mooyaane waa waddadaasay ku wada yaallaan ka xaggan xiga ka xaggan xigaa waxay is dheeryiin ma jiro cabir isma dheera dhisma isma dheera dee qasabaa loo midowna kaa qaado midowna kaa qaado midowna kaa qaado leannu waxay markaa ku kala duwan yihiin ma jirto baabu shahaadaati shahaadooyinkii iyo markhaatiyadii ayuu u baab yahay ashahaadaad waa jamcu shahaada shahaado ayaa shahaadaad lagu jamciye waa markhaati waa marag fur iyo marag furo wahiya ikhbaarum can shayin bilafdin khaasin waxaa la yidhaha shay ka warramiddii oo lafdi khaasa laga warramo ama in laga warramaa la yidhaahdaa bixaqin lilgayri cala algayr xaq cid kale leedahay cid kale ku leedahay oo laga warramaa la yidhaahdaa haddaad ka warranta xaq adiga lagugu leeyaho cid kale kugu leedahay waa iqraar haddaad ka warramayso xaqa aad adigu leedahay cid kale ku leedahayna dacwaa la yidhaahdaa markhaatiga walaa tagtubu shahaada ilaahay wuxuuhi markhaatiyaha qarinina xadiidkii saxiixayn wuxuu ku yidhi nin wax sheeganaya laysa laka ilaa shaahidaka w yamiinu ama laba markhaataad keensan ama dhaartiisaad qaadan arkaanta shahaadaduna waa shaahid mashhuudun lahu mashhuudun calayhi mashhuudun bihi iyo siiqo waa markhaati loo fure lagu fure la fure iyo siiqadii waa qofkii markhaatiga furayey qofkii loo furayey qofkii lagu furayey wixii loo furayey iyo furiddii oo siiqadiia waa shantaa wuxu uhi sheekhu hiya anwaacun shahaadadu waa noocyaal bixasabi maa tuqbalu fiihi marka loo eego xagga waxa lagu aqbalayo shaahidun mid waa shaahid fii ru'yati ilaali ramadaan bisha ramadaan aragtideeda wa shaahidun wamara'ataani washaahidun wayamiinun waa maal marag iyo dhaar fil amwaali xoolaha wa shaahidun wamara'ataani waa hal markhaati oo nin iyo laba dumara fiihaa xoolaha iyo wa fii maa laa yaraahu rijaalu haaliban raggu waxaanay inta badan arag wa shaahidaani fii kayri zina waxyaalihii aan zina ahaynna waa laba markhaati oo laba washaahidaani wayamiinu laba markhaati iyo dhaar fii suwarin taqadama fi alaymaan suurooyin inoogu soo horo maray dhaarihii wa arbacu niswatin iyo afar dumara fii ma laa yaraahu rijaalu qaaliban raggu waxaana inta badan arag wa arbacatu rijaalin iyo afar nin fi shahaadati bizina shahaadada markaa zinada laga marag furayo wuxuuli sheekhu hiya anwaacun markhaatigu ama shaadu waa noocyaal xaggay noocya ka noqotay bixasabi maa tuqbalu fiihi wixii la aqbalayay iyo nisaabkii iyo ciddii furaysay xaggeeda marka laga eego ayay noocyaal noqonaysaa toddoba ah ka wareeya shaahidun hal markhaati oo keli oo nina baa la aqbalaa fii ru'yati ilaali huwa fii ru'yati ilaali ramadaan bisha ramadaan arag bilashadeeda aragteeda weeye bisha ramadaan oo keliya bidashadeeda hal markhaati oo nina baa la aqbalaya waya xadiidka abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo ay warinayaan nebigu sala allahu ala ibnu cumar baa wuxuu leeyahay waxaa nebiga uga warramay sala allahu alay slam inaan bishii arkay fa saama wa amara annaasa bisiyaamihi waa soomay dadkana wuxuu faray inay soomaan wa haanihi shaahidun wayamiinun fi lamwaali ka labaadna waa hal markhaati iyo dhaar lukaabtay soomaalidu yidhaahdaan waa xagga xoolaa iyo wixii xoola looga qastiyo haddii ma xoolaa uu hal markhaati kuu furaan iyo wixii xoola un looga qastiyo waxaad xaqu leedahay inaad hal dhaara ku kabto ooad markhaatigaagu leyn roo sheegay waxaana aad leedahay aad furto aada ku dhaarto xadiidka muslim iyo kayrkii ay warinayaan annahu salalaase qadaa bishaahidin wayamiinin hal marag iyo dhaar ayuu ku xugmiyey imaam shaaficida fi lamwaali xoolaha ayay ahayd wasaalidu kasta shaahidu wa marataani waa hal markhaati iyo laba dumar ah fiihaa xoolihii hal markhaati oo nina iyo laba dumar ah fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamar'ataan wastashhiduu shahidayn min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulun fain lam yakunaa rajulayni farajulun wamra'ataan nin iyo laba dumara baa ilahay wa fii maa laa yaraahu rijaalu haaliban iyo wixii aanay raggu inta badan aanay arkine dee ceebaha markaa dumarka dhalmadooda iyo caadadooda iyo bikaaradooda iyo waxyaalaha markaa dumarka la xidhiidha nin iyo laba dumari waa ka markhaati noqon karaa dee dhakhtar baa arki kara waraabicu shaahidaani waa laba markhaati fii kayri zina wixii aan zine ahayn ee xuduudihii kale ah xuduuddii kale iyo furiinkii iyo guurkii iyo soo ceshigii iyo wax loo xuduudoo kale ah laba nin ayaa ka mara kacaya wastashhidu shahidayn walkhaamisu ka shanaadna waxa weeye shaahidaani wayamiinun waxa weeye laba markhaati iyo dhaar fii suwarin taqadamat fi alaymaan suurooyin toddoba ahaa oo inoogu soo horomaray dhaaraha oo deriskeenni xalay ku jiray wayamiinun maca shaahidayn fi raddi bicaybin ay ugu horreysay toddoba arrimood bay ahaayeen taasina waa mid wasaadisu arbacu niswatin waa afar dumara waa markhaati afar dumara ah fii maa laa yaraahu rijaalu haaliban raggu waxaana inta badan arag oo masalaynan bikaaradeed haddii la isku qabto sidii tii xalay oo kale wilaado iyo dhalmo xaydka iyo caadii haddii la ysku qabto afar dumar ah ayaa ka markhaati kici kara ibnu shahaab yani ibn abi shayba zuhri wuxuu ka warinayaa madati sunna waxay ku tagday sunnihii nebigu biannahu tajuuzu shahaadatu nisaa'i fii maa laa yaطalicu calayhi gayruhuna waxaanay iyaga mooye cid kala daalacanin min wilaadati nisaa'i wa cuyuubihina dumarka dhalmadooda iyo ceebahooda wasaabicuka toddobaadna arbacatu rijaali waa afar raga fi shahaadati bizina shahaadada zina laga marag furayo afar rag weeye waladiina yarmuuna almuxsanaati dumarka dhursoon kuwaa ku garaya zina uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa een afar markhaati keenin ilaahay wuxuu ihi dee ayaga hala jeedla ayuu yihi markaa zinadiina afar nin oo markaa arkayay zinadaa si cad uga marag fura ayuunbaa markaa la aqbalayaa derisku halkaa inoogu joogo wallaahu aclam